galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee wararka v o eda idinkaga imaanaysa washington waa maalin jimco ah bisha maarso sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanko waa koob iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali dot com idaacadda galabnimo ee afrikada bari ay tahay afartii galabnimo ayaad naga dhagaysanaysaan ee galabta iyo wararka v o a do idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegayno caqabadaha weli heesta dhammaystirka doorashada soomaaliya oo muddadii ugu dambaysay ee lagu kordhiyey ee afar cisho uun ka harsan tahay haatan hadda waxaa soo baxay kuraasta guud ahaan laba boqol iyo laba iyo labaatan waxaa harsan konton iyo afar kursi laakiin un afarta maalmood anigu waxaan dhihi karaa horeyna wax waa loogu soo daray haddana haddii la doono waa lagu dari karaa laakiin inay shaqadii socoto oo loo helan yahay oo wixii caqabada oo jira laisku dayaya in la xaliyo ayaa ila muhiimsan fursad kale maba haysan doorashadan in la dhammaystiro halka qaab oo wadankan looga badbaadin karo inay dhibaata dhacdo dowladnimadii la kakabaayana ay meesha uga baxdo waa in doorashadan horey loo wado waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta dhaqaale ee yukrein oo laga dareemay suuqyada muqdisho
imaha shidaalka iyo sicir bararka baahsan ee caalamka muxuu ahay dhibaatada ku haya xariir bay leeleeyihiin dagaalka ka jira ama u dhexeeya ruushiya iyo ukraine dagaalku markuu bilowdo febraayo sicir bararka soo hore u jiray oo dhaqaaluhu muxuu ahaa kafal celinayay iyo caqabado uu ka keenay qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan galabnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriyo isla anigoo ah sahre cabdi axmed washington ayaa ka digtay moscow waxay khubarada qaar ku tilmaameen dembiyo dagaal oo ciidamada ruushka geystaan kana geystaan ukrain saraakiisha maraykanka ayaa sheegay khamiista maanteeta ah in ruushka uu u weecinayo istaraatiijiyadiisa mid lagu luminayo ama lagu baabi'inayo xarumaha dadka ee ukrain iyadaoo wadahadallo heer sare ah oo u dhexeeya dhinacyada dagaalamaya ay weli socdaan inkastoo horumar uusan jirin waxaan aragnay warbixinno lagu kalsoonaan kara oo ku saabsan wararo loo geysanayo dadka rayidka ah kuwaasi oo marka la eego ka hor imaanaya axdiga dembiyada dagaalka ka dhanka ah ee geneva ayuu yiri afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ned brice kaasi oo sheegay in si gaar ah ay arrintaasi ugu eedeynayaan ruushka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa qorshaha putin ee ah in uu deg deg u qabsado yukrein waxay noqotay mid meesha ka baxda wayna caddahay haatan wuuna fashilmay sidaas waxaa yiri brice waxa uuna sheegay in duulaanka labada toddobaad jirsaday marka uu haatan eego ay tahay in uu ku markaasi madaxweynaha ruushka isagu uu ku guuldaraystay dagaalkaasi ayaa la yiri islamarkaasina burburinta uu u weecday dhinaca dadweynaha xarumahooda taasi oo ah arrin liddi ku ah axdiga geneva ruushka ayaa waxay beeniyeen in ay qabsadeen xarumo ay leeyihiin dad rayida islamarkaasina duulaankooda yukrein ay beegsanayaan dadka rayidka ah ra-iisul wasaaraha shiinaha li kenqui ayaa jimcaha maanta ta wuxuu ugu yeeray xaaladda yukrein mid cakiran oo adag waxaana uu sheegay inay door firfircoon oo weji degana ka ciyaari doonaan dibudhiska nabadda iyadaoo shiinahana uu weli diidan yahay inuu cambaareeyo ruushka weerarka uu qaaday shiinaha ayaa durbaba waxa uu la barbar noqday ruushka qalalaasihiisa waxa uuna diiday ayaa la yiri in weerarka ruushka uu yahay mid duulaan uu aqoonsado dowladda maraykanka ayaa ku eedeysay bejiin in ay iyadu caawinayaan ruushka islamarkaasina ay ka caawinayaan faafinta wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha moscow shiinaha ayaa sheegay inay dhexdhexaad ka yihiin wadahadal labada dhinac dhex mari kara inkastoo dhinaca kaleeto si weyn aan arrinkaasi reer galbeedka aysan ugu arkaynin in dhexdhexaad ay ka noqon karto shiinaha maadaama ayay ku eedeynayaan ay dhinac la safatay waxaan la safanaynaa oo aan dhiirigelinaynaa dadaalada lagu bixinayo in xal loogu helo xiisada labada dhinac sidaas waxaa yiri ra-iisul wasaaraha shiinaha lii oo ku hadlayay markaasi magaca dowladda isaga oo xiligaasi shir jaraa'id ka qaybgalayay waxaana hoosha ugu weyn ay tahay haatan in aan ka hortagno ayuu yiri in xiisada ay sii xumaato ama faraha ay kasii baxdo oo dhibaatooyinku ay sii cakirmaan midooda yurub ayaa jimcaha maanteeta ah waxa ay sheegeen inay garwadeen ka yihiin dib usoo nooleynta heshiiskii nucleerka iiraan ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayna tahay wakhtigaansi mid loo hakinayo maalmo kadib markii ruushka ay codsadeen in lasii joojiyo wadaxaajoodka halkaasi hakinta wadahadalkii vienna ayaa loo baahan yahay ayaa layiri sababo dheeraada awgeed madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub jobert borol ayaa waxaa bartiisa twitterka uu kusoo qoray isagoo intaasi ku daray qoraal kama dambeys ah waa isla markaas u diyaar garoobeynaa oo miiska aan soo saaraynaa wadahadalada socda ayaa bilowday dabayaaqadii bishii novembar waxayna u dhexeeyeen britain shiinaha faransiiska jarmalka iiraan iyo ruushka iyadoo maraykankuna si dadban uga qayb ahaa ujeedadu waxay ahayd in dib loo soo nooleeyo qorshaha wadajirka ee waxqabadka sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii kaasi oo bilowday islamarkaasina furmay markii madaxweynihii hore maraykanka donald trump uu ka baxay heshiiskii labadii kun iyo sideed iyo tobankii galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a dood kala socotaan magaalada washington aan ku bilowna ee ukrain ayaa waxay codsanaysaa hub badan si markaasi dalkaasi uu isaga difaaco duulaanka ruushka uu ku hayo ruushka ayaa ukrain weerarka waxa uu ku galay muddo laga jooga haatan laba asbuuc wariyaha v o eda ee arrimaha gaashaandhigga carla bab ayaa warbixintan soo diyaarisay waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan xitaa isbitaalladu ma aha meelo looga badbaadayo duqaymaha cirka ee ruushka meelaha la duqeeyey waxaa ka mid a cisbital lagu daweeyo caruurta oo ku yaala magaalada koonfureed ee dekeda leh ee maripol duqaynta ayaa boolo dhowr mitir hoos u qodan ka sameeyey cisbitalkan ciidamada ruushkuna waxay ku hareersan yihiin magaalada kooxaha xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in xeeladaha go'doominta ee ruushka ay dad badan dhigeen biyo iyo koronto la'aan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo arrintan ka hadlaya ayaa yidhi
ruushka waxa uu si aan kala joogsi lahayn u duqaynayaa dad shacab ah oo qaarkood qaxaya waxa uu ka hor istaagay dad naftooda kala baxsanaya xaaladda ciqaabta ah ee ay abuureen dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ayaa u duushay dalka boland halkaas oo xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ay u dirtay gantaalaha difaaca si loo difaaco dalkaasi oo ay xulufo yihiin isbahaysiga gaashaanbuurta neto madaxweynaha yukrain ayaa shalay ka codsaday dalalka xulufada ay yihiin inay sameeyaan goob duulimaadka ka caagan islamarkaana ay siiyaan yukrain dayuurado dagaal oo ay shacabkeeda uga difaacdo duulaanka ruushka
tani waa arrin qusaysa nolosha dadkeenna waxaan idin weydiisanayaa inaad go'aan deg deg ah gaartaan mas-uuliyadda cid kale ha saarina noo soo dira duyuuradaha dagaalka
dowladda maraykanka ayaa horay u diiday yabooh uga yimid dalka ay neto xulufada ku yihiin ee boland oo doonayay inuu dhammaan diyaaradihiisa nooca miig sagaal iyo labaatan ay u diraan saldhigga maraykanka ee jarmalka si uu ugu sii gudbiyo yukrain maraykanka ayaa sheegay inay halis badan gelinayso nolosha duulayaasha maraykanka haddii ay isku dayaan inay duyuuradahaasi geeyaan yukrain john kirby waa xogayaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga maraykanka
waxaan u baahannahay inaan si weyn uga taxadarno go'aanada aan qaadanayno si aan xaaladda uga sii darin
saraakiisha maraykanka ayaa sheegaya inay sii wadi doonaan wadatashiga ay la leeyihiin boland iyadoo maraykankuna uu u dirayo yukrain boqolaal milyan oo dollar oo gargaar iyo hub isugu jira bentagonku waxa uu ku doodayaa in dayuurado oo keliya aysan ahayn sida keliya ee lagu difaaci karo yukrain waxayna u dirtay gantaalaha lidka dayuuradaha ee stinger loo yaqaano haatanna dalka ingiriiska ayaa sheegaya inuu yukrain siinayo gantaalaha difaaca hawada ee dhulka laga gano elizabeth truss waa xogayaha arrimaha dibadda ee ingiriiska
sida keli ah ee aan ku difaaci karno ukraine waa inaan siinaa hanaanka difaaca hawada kaasi oo aan geen doono halkaasi laba toddobaad ayuu dagaalka yukrain ka socdaa dad fara badan oo reer yukraina waxay gabaad ka dhigteen dhulka hoostiisa iyagoo rajo ka qaba in hanaanka difaaca cirka ee dalkooda uu ku filan yahay inuu badbaadiyo
waa tahay maxamed colaad xasan aad ayuu umahadsanya warbixintaasi asaga ayaa nala socodsiinaya dhinaca kalena dagaalka ka socda dalka yukrain iyo cunaqabateynta ka dhalatay ee la saaray ruushka ayaa waxay u og tahay inay saameysay dhaqaalaha guud ahaanba dunida dalalka saboolka ahna xumada saameyntaasi wayba uga sii daran tahay waayo waxa uu dagaalkani kusoo beegmayaa xili aysan weli kasoo kabanin dhaawacii dhaqaale ee kasoo gaaray xanuunka covid nka soomaaliya waxaa qiimaha korarka laga dareemayaa si weyn suuqyada oo maciishadii iyo shidaalkiiba ay kor u kaceen wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray asna muqdisho qiimaha raashiinka iyo shidaalka ayaa cirka isku shareeray soomaaliya waxaana uu saameyn laxaadla ku yeeshay inta badan bulshada ku nool dalka kuwaasoo ay ka mid yihiin danyar daqliga soo gala uu aada u hooseeyo bulshada oo horey ula tiicaysa culaysyo ka dhashay abaaro jiray iyo saameyn ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa haddana waxaa ugu sii darsoomay qiimo kororka si guud ugu yimid shidaalka iyo raashiinka qutulduruuriga ah ee dunida lacagaha lagu raaca gaadiidka dadweynaha ay ugu horeeyaan bajaajta iyo basaska ayaa qaali ka noqday magaalooyin ay ka mid tahay caasimadda muqdisho arrimahaas oo dad badan ku qasbay inay bixiyaan qarashaad dheeri ah xilli shaqala-aanta ka jirta soomaaliya ay aada u sarrayso ibraahim cabdi maadey oo ah wada kaxeeya mootobajaajta kana biila laba qoys ayaa v o e da uga waramay sida shidaalka qaaliga noqday ay shaqadiisa u saamaysay wallaahi yaamaan suuqan uu nagu xun yahay baashiina kireynugu tahay dagaalka horta adduunka ka dhacay uuna saameeyey annaga sidaan unahay mootaaley maxaa yeelay shidaalkii wuxuu marayaa hadda waa wuu ka tagay wuxuu marayaa boqoliyo labaatanuu marayaa halkii dollar marka annagana danyar baan nahay baashi kiraa lagaa rabaa siddeed dollar biil baa ka rabtaa ciyaalkii shidaalkii haddaad shidaalkii haddaad ka soo hesho biilkaadi baa dhinaanaya haddaad kirada bixiso marka niyow isma bixinayso baasha marka annaga waxaan adduunka u sheegaynaa dagaalka inay dib u dhigaan ay dadka dantooda fiiriyaan dadka danyarta danahooda inay fiiriyaan
waxaad iiga warantaa mootadaanaad adiga wado ilaa imise sana ayaad waday mise ruux ayaadna ka bishaa aniga laba qoysaan ka bilaa mootada waana kiro laba qoysaan ka bilaa marka cidda hooyaday waan ka bilaa reerkaygana waan ka bilaa celcelisaan mee qofay ka kooban yaa celcelisaan mee qof toban iyo laba waa gartay intii aad mootadan waday imise sana ayay ahayd anu waxaan wadaa lix sana lixdaas sano weligaa maad aragtay qiimaha shidaalku intaan ka gaaray magaalada muqdisho weligay ma arkin adduunku wixii ka dhacay oo dhanba weligay ma arkin coronafirus haddaa waa shidaalka raqiisu iska ah waagii coronafirus-ka u jira dagaaladaana na saameey dagaaladaana adduunkii oo dhan baa ka caawina gaadiidleyda oo horey uga cabanaya qiimaha shidaalka oo gaaray siddeetan sinti oo doolarka maraykanka ah ayaa u muuqda kuwa xamilila qiimaha oo mar kale wax ku dhow labalaab kacay iyadoo hadda muqdisho halka liitar uu gaaray hal dollar iyo bar dor cabdisalaam warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda ummadda ayaa ku doodaya in dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain uu taabtay dhaqaalaha dunida soomaaliyana ay ka mid noqotay meelaha ugu horeeyey ee durbaba laga dareemay qiimaha shidaalka iyo muxuu ahay sicir bararka baahsan ee caalamka muxuu ahay dhibaatada ku haya xariir bay laleeyihiin dagaalka ka jira ama u dhexeeya russia iyo ukrain dagaalku markuu bilowdo febraayo sicir bararka soo hore u jiray oo dhaqaaluhu muxuu ahaa kafal celinayay iyo caqabado uu ka keenay cudurkan loo yaqaano coronavirus iyo macronkii oo ayakuba abuuran in dowladuhu ay dib usoo rogaan xayiraado iyo sharuudo kuwa ay kamid ahaayeen muxuu ahaa social distancing ama in bulshada la kala fogeeyo oo labor marketka ama shaqaalaha suuqa iyo muxuu ahay supply chainka qeybaha oo maaragta wax soo dejinta ama wax dhoofinta caqabado badan ku keenay ayaa dagaaladanu waxay keeneen haddana inay inflationka ama sicir bararka iyo maaragta shidaalka iyo iyo badeecadaba keenaan aqoon-yahanka ayaa ku doodaya in marxaladda soomaaliya hadda ay wajahayso ay u muuqato mid bilow ah loona baahan yahay in dowladdu ay ku baraarugto si nolosha bulshada aysan u adkaan islamarkaana ay la timaado siyaasad lagu jaangoynayo sicirka iyo suuqa haddii aanan muxuu ahaa dowladdu wax ka qaban oo anaka caalamka shidaalka waxyaabaha dowladda controlshay ka mid tahay haddaan dowladdu waxyaabahani controlin waxyaabo badan meesha ka bixi doonaan gaadiidka suuqa ka bixi doonaa sida bajaajta waxa ka mida oo ay ku tiirsan yihiin dad badan ay ku tiirsan yihiin isu socod ahaan iyo muxuu ahaa dhaqaale ahaan dhaqaalaha iyo dadka bulshada ku nool yihiin oo dhaqaalo badan kaga soo xerooda shaqo badanna lagu haysto dagaalka ka socda dalka ukrain waxaa ka dhashay dhibaato bini-aadanimo waxaana waddankaasi uu u horseeday burbur xooggan in ka badan hal milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii ruushka waxaa la saaray cunuqabateyn aan la sii qorshayn iyadoo xaaladdu ay weli tahay mid aan la saadaalin karin haddana sawirka rajada guud ma qurxoona cawaaqibka dhaqaale ee ka dhashay dagaalku waa mid halis ah waxna uu saameyn dhaqaale ku yeeshay dunida gaar ahaan qiimaha maciishada iyo shidaalka waxayna arrimahan oo dhan ay ku soo aadayaan iyadoo dunidu ay dadaal ugu jirtay sida ay uga soo kaban lahayd saameyntii xoogganeed ee ka soo gaartay xanuunka covid sagaal iyo toban dalalka dhaqaalahoodu uu aada u hooseeyo oo ay soomaaliya ka mid tahay waa kuwo aan lahayn awood dhaqaale oo xooggan oo la isku hadleyn karo waxna ay ku tiirsan yihiin suuqyada caalamka saameynta suuqyadaasi ku timaadana waxaa si toosa looga dareemayaa nolol maalmeedka bulshada iyo suuqyada dalka cabdicasiis barrow v o a muqdisho mahadsanid barrow marka la eego rajada wadamada colaadaha sokeeye ee ka dhaceen iyo sida ay uga soo kaban karaan waxaa tusaale fiican loo soo qaataa wadamo ay ka mid tahay wadanka ruwanda inkastoo ay soo martay colaad foolxun oo dad badani ay ku dhinteen haddana wadanka ruwanda waxa uu go'aansaday inay kasoo laabtaan oo ay abuuraan mustaqbal fiican iyo dhaqaale soo korayaba dhowaantan magaalada kigaali ee xarunta wadankaasi ruwanda waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan aqoon iswadaarsi ah kasoo qayb galeen mas-uuliyiin soomaali ah haddaba maxaa soomaaliya ay ka baran kartaa ruwanda yaasiin ciise wardheere ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleeto wuxuu weydiiyey maxamed amiin cabdulaahi cusmaan oo ah duqa magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose oo ka mid ahaa kulankaasi mas-uuliyiintii ka qayb galay
mahadsan tahay yaasiin waxaa walaale meesha aan ku soo aragnay waa wax lagu dayan karo runtii ruwanda sidaad ka warqabtaan waxa weeyaan dagaalkii intii annaga dagaalka sokoya aan ku jirnay iyo dagaal xun galeen sagaashan iyo afartii waxaana ka meesha lagu dilay ilaa hal milyan dad ah oo mataqaanaa oo loo dilay qabiilka ay ahaayeen darteed nasiib wanaag dagaalkii kadib waxa weeyaan waxaa qabtay wadanka qoladii la dilay nin u dhashay oo mataqaanaa ayaa madaxweyne ka noqday wuxuu markiiba nidaam aan africa uqoonin uu sameeyey oo ah iscafis dadkii oo weliba dadkiisii isaga dadkiisii la laayay inuu mataqaana ka dalbaday inay cafis cafis ay mataqaana qaataan iscafis baa mataqaana wadanka ka dhacay dowlad mataqaana wadaaga ka dhacday xisbiga wadanka xukumaay iyo xisbiyada mucaaradka dowlad ay wada wadaagaan oo dowlad wadaag ah ayaa wadanka ka jirta waxaa marka marka bilaabmay marka si isu dhisi lahaayeen oo wadankoodii u dhisi lahaayeen laba qabiilna meel laba arrinna meel bay iska dhigeen qabiil meel bay dhigeen oo waa waa waa laga fogaaday musuq maasuq iyo dowlad xumona meel bay dhigeen waa laga fogaaday waxay samaysteen nidaam dowladeed oo oo dadkoo dhan ay ilaashanayaan oo dadku mataqaana iyo wadanku horumarkiisa ayaa laga shaqeeyey waxaa waxaa waxaa waxaad arkaysaa madaxweynuhu waa waa xisbi ra-iisul wasaarahuna waa xisbi wasiiradu waa sidoo kale waxaa arkaysaa baarlamaanka wadanka ka jiro waxa weeyaan boqolkiiba lixdan iyo shan waa dumar golaha wasiirada boqolkiiba konton iyo shan waa dumar magaalooyinka duqa magaalooyinka duqyada magaalooyinka degmooyinka nus waa dumar waxaad moodaa marka dadkii rag iyo dumar wadankii kuwii wax dilay iyo qabiilkooda wax dilay iyo kuwii dadka wax dilay ayaga waa xiran yihiin waa la xiray laakiin dadkoodii aqoonta lahaa ayaa mataqaanaa dowladdii dowladdii wax ka wada dowladdu waa la wada leeyahay weliba waxaan dhihi karaa ayagoo u badan kuwii wax dilaaba u badan dowladda inkastoo qolas kale ay mataqaanaa hogaanka ay haystaan nadaafadda magaalada magaalooyin badan oo yurub ay ka nadaafsan tahay runtii markaad eegtid dhismihii hore iyo dhismaha hadda socdo iyo dhismaha tiigsiga ah waa mid isagana mataqaanaa aad ku gelayso rajo fara badan habka ay mataqaanaa nimankaas dowladdoodu ay ay u hagayaan maxamed amiinow guddoomiye degmo ama duq magaalaa tahay adigu hadda miisaaniyadda marka la samaynayo soomaaliya ma waxbaa lagaa weydiiyaa iyaga wax ma laga weydiiyaa duqa magaalada
miisaaniyadba ma waa haysane laakiin sida hadda annaga aan u soconno waxa weeyaan miisaaniyadda ayaga ay samaysteen degmada duqa magaalada degmada joogo miisaaniyaddiis isaga keligii ma saxiixo waxaa la saxiixa madaxweynaha qaranka iyo maaliyaddii wasiirka maaliyadda saddexdooda saxiixa iska wada marka waxa weeyaan waxaad arkaysaa hal santi ama hal shilin meesha annagu lacag shilin baan isticmaalnahay cid leexsan karto inaynu jirin wadanku waxaa afka ingiriiska lagu yidhaaho zero corruption ayuu maraya yacni wax cid wax leexin karto cid wax xadi karto ma jirto meesha annaga aan ku faanno ninka meel loo dhiibo guryu dhisa la yidhaaho aan ku faanno halkaasu waxa weeyaan waa xisaab lisla xisaabtamay lisoo wada horfadhiyo waxaa jira golaha wasiirada marka ay shirayaan madaxweynihii baa shir guddoominaya waxaa imanaya gobolladii baa jooga guddoomiyayaal gobolaha jira oo iyagu isku xira gobolka iyo golaha wasiirada waxaa jira awoodda waxaa iskaleh bulshada waxay u dhisan yihiin saddex saddex jaranjar waxaa weeye tuulada meesha annaga tuulan dhahno ayagu waxay leeyihin tuulo waxay leeyihin seel wax la dhaho waxay leeyihiin wax la yidhaaho mataqaanaa saddex weeyaan ilaa degmo laga gaaro intaas way soo doorteen cidda laga soo doortay tuulada ayaa cidda laga soo doortaa waxay u gudbaysaa seelka seelka cidda laga toortaa waxay u gudbaysaa mataqaanaa sector kuwaasa waxay usii gudbayaan degmo degmada ninka lala tarta cidda la tartanto kusoo gulaysa tiro aad u badana uku gulaysanaya waayo tirada ugu yar oo tuulo joogto waa laba kun ma waa laba boqol oo qoys marka saasay u soconaysaa waxaa ku xigaa labaiyo toban afar iyo toban waaa ku tiro macnaha waxaad dooranaysaa qofkaas degmada uu degan yahay ya waxaa weeyaan dadkeedaa dooranaya oo guddiyada lasoo doortay ay ka midka yihin marka waxaa imanaya qof haybad leh oo xishmad leh oo awood leh cod ku yimid marka waxaa imanaya qofkaas iyo madaxweynuhu inay is arkayaan oo mar walba xisaabta ay isla isla eegayaan marka waddan waxa weeyaan isagoo dhanba gacanta lagu hayo marka maxay soomaalidu ka baran kartaa baasleeda wallahi dee horta marka u hore horta wax walba waxay ku xiran tahay hogaanka dalka cidda waddanka hogaaminayso siday waddanka ugu jeexday ku xiran tahay haddii marka horeba adiga marka madaxweyne aad wadan ka tahay ama ra-iisul wasaare aad ka tahay waxa weeyaan maxaa ku maxaa kuu qorshe ah horta wadankan seed rabtaa inaad u wadid wadankan xageed rabtaa inaad gaarsiisid dadkiisa see iskugu xiraysaa maxaa barnaamij ood fulinaysaa marka waxaasoo dhan haddaayna jirin annaga waa isku soo boodo nin iska socdoo boorso wataa madaxweyne noqonaya nin banaanada iska jooga meel kale iska jooga ra-isul wasaare loo magacaabaya cid hab uu u xisaabtamo iyo hab qorshe uu la yimidda ma laha qorshe kasii horreeya uu fulinayana ma laha marka annaga waxaan baran karnaa waxaa weeyaan soomaaliya hoos in laga soo dhiso tuulooyinka iyo iyo degmooyinka in laga soo dhiso oo aan ku dayanno ruwanda oo kale oo ay dadku bulshada ay wax ku yeelato
duqa degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maxamed amiin cabdulaahi cusmaan ayuu kaasi ahaa oo u warramaya wariyaha v o e da ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere halkaas aad ka dhegaysanayseen waa washington haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku faaqideyno doorashada soomaaliya oo dib u dhacday maanta oo ahayd maalintii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyey cabdicasiis barrow ayaa haddaba magaalada muqdisho ka soo diray warkan
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteedaaska soomaaliga toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa afar maalmood ayaa ka harsan jadwalkii ugu dambeeyey laga soo saaray doorashada soomaaliya welina kuraasta qaarkood lama shaacin jadwalkooda doorashada meelaha qaarna weli way ku dhiman tahay caqabadaha waaweyn ee doorashada weli ku horgudba waxaa ka mid ah arrinta gobolka geda gaar ahaana deegaan doorashada labaada jubbaland barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal mudane muuse geela yuusuf oo barnaamijka marti ku ah sidoo kale waxaa nagala qaybgeli doona senator xuseen sheekh axmed oo arrinta si dhow ula socda islamarkaana arrimaha doorashada muddooyinkii dambeeyey dadka aadka ugu dhow ka mid ahaa iyo doctor axmed cali khayre oo ka mida bulshada rayidka arrimahana maalmihii lasoo dhaafa falanqaynayay dhammaantiin aad baad umahadsantihiin kusoo dhowaada dooda jimcaha barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo muuse geelle guddoomiyaha guddiga doorashada xaggee wax marayaan afar maalmood baa kugu hartay jadwalkii ugu dambeeya lagu heshiiyey xaggee wax marayaan bal bismi raxmaan raxiim dhammaan xubnaha idaacadda martida sharafta leh iyo bulshaweynka na dhegeysanaysa intaba waa in salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iska leh maalin maalin jimcaha weeye ilaahay waxaan ka rajeynaynaa wax khayr badan inuu dadka iyo dalkaba maaragtay ilaahay u sameeyo doorashada sidaad la socotaan way soo martay marxalada dheer iyo caqabo badan iyo wakti aada u dheer oo xataa cabeelaha cabeesha caalamku ama dadweynaha hadlayn aada loola yaabay doorasho soconaysa sanad iyo sideed bilood madaxa la gashay arrin cajiiba bay noqotay laakiin alxamdulilah hadda kolley saa la socotaan waa gabogabo wa waan gartay guddoomiye dadku wax badan bay intaa ka ogyihiin laakiin hadda xaggee wax marayaan afar maalmood baa hartay heshiiskii ugu dambeeyey madashu marka xageed wax ku marayaan hadda waxay marayaan in doorashadii ay dhamaatay sida banaadir iyo somaliland iyo goobta labaad oo koonfur galbeed oo jubbaland waxaan leeyahay barawe hadda waxaa soo baxay kuraasta guud ahaan laba boqol iyo laba iyo labaatan waxaa harsan konton iyo afar kursi inta badan goobaha guud ahaan shaqooyinku way ka socdaan ama goobta labaad ha noqoto ama goobta koowaad ha noqoto marka laga reebo garbahaarey oo iyadana hadalkeedii iyo sidii loo tegi lahaa ayay socoto oo guddi ra-iisul wasaaruhu guddi u magacaabay inta kaleeto guud ahaan way ka socotaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay senator xuseen markaad fiiriso afar cishaa harsan sanad iyo sideed bel bay soo socotay ma kula tahay inay kusoo idlaan karto dhowr iyo kontonka xildhibaan harsan waa maadsantaa qaadir dhegeystayaasha v o a da iyo sidoo kale guddoomiyaha iyo xubinta kale ee nagula jirta waan salaamayaa dabcan afarta maalmood ee hadda hartay ee shaqaa socoto sida uu guddoomiyahu sheegay aniga waxaan isleeyahay afarta maalmood hadda un muhiim ma ahan inay shaqadiisi dardar ku socoto ayaa muhiim ah wixii caqabada jirana hadda xalkeeda uu ra-iisul wasaaraha uu aada ugu hoolan yahay si guudba haddee bahasha waxay ka noqotay mataqaanaa mid daal leh magacyadii markii hore loo bixiyey iyo noocii wax ka bedelan ku socoto laakiin rajadan waxay tahay in dadka soomaaliyeed ee soonimo mataqaanaa cusub la yimaadaan laakiin un afarta maalmood anigu waxaan dhihi karaa horeyna wax waa loogu soo daray haddana haddii la doono waa lagu dari karaa laakiin inay shaqadii socoto oo loo helan yahay oo wixii caqabada oo jira laisku dayay in la xaliyo ayaa ila muhiimsan marka ma muuqato dabcan in afarta maalmood lagu dhamayn kara laakiin in ay hawshii socotaa muhiima waan gartay doctor ama khayre malaayiin shacaba one day is doorta hal maalin doorasho ku qabta laakiin sanad sideed bilooda saddex boqol dhowr kursi la dooranaa soomaaliya ma kula tahay hadda inay wax qabsoomi karaan isla su-aashaas waa mahadsan tahay khiyaarta dooda ay weli jirtana waan salaamayaa horta waktiga oo hadda ay shanta maalmood oo afarta maalmood ka dhiman tahay macanaa awalba waxaa qabtay madashii oo qaran oo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo ra-isul wasaaraha ka kooban macanaa waktina way ku dari karaan ma u malaynayo hadda marka inay ama shan maalmood ama toban maalmood lagu daro ay dhib keenayso laakiin arrinta weyn oo meesha taagan waxay tahay soomaaliya afartii sanaba inta doorasho la qabtay in qaab nabdoon awoodda lagula kala wareego waddankan wuxuu hore ugu socday waaye soomaaliya waa dal kasoo kabsanaya colaad iyo dagaal sokeyo daba dheeraaday doorashadii markii la qaban waayey oo heshiis la gaari waayey oo isku day wakti wakti ku darsasho timid ayaa khalkhal yimid maana saa ognahay magaalada dhufaysaa ciidamadii iskaga qoteen maana dhibaato waddanka dowladnimadii inay burburtaa lagu sigtay maana marka heshiis siyaasadeed oo la gaaray waayo waxaan oo maamul goboleedyadii gaareen maana xayndaabkii qaanuunkaba si fiican looguma jiro laakiin muhiimaddu waxay tahay oo hadda xataa doorashada sida u socoto maana waxaan moodaa xuquuqda asaasiga aheyd oo dadkii muwaadiniinta lagu xadgudbaayo oo qof la leeyahay adiga doorashada kama qayb geli kartid maana qaabka wax loo doo iyadoo saas oo dhan la ogyahay masalaha hadda fursad kale maba haysano doorashadan in la dhamaystiro halka qaab oo waddankan looga badbaadin karo inay dhibaata dhacdo dowladnimadii la kakabaayana ay ay meesha uga baxdo waa in doorashadan horey loo wado maanaa lana rajeeyo in wax fiican ilaahay subxana watacala uu kasoo saaro oo awooddu intay isbedesho oo oo hoggaan fiican la doorto oo waddanka hore u socdo laakiin macnaha iyadoo la ogyahay inay waxaanu dhan wareersan yihiin misana doorashada in hore loogu socdo qasab waaye maadaama ay heshiis siyaasadeed oo oo shakhsiyaadkaas gaareen tahayna haddana inay wakti ku daraan macnaha dhib badan ma lahan waxay ila tahay hadda intii badneed maadaama la doortay inta dhiman in la dhamaystiri karo haddii oo did wanaag yimaado waan gartay muuse geelle dad badana isweydiin karaa in guddiga doorashada miyaa jadwaleeya hawshan qabta mase mar kasta uun arrin siyaasadeedoo gadaal laga reexayaad guddoomiye ka tahay bal guddigiinan markaad fiirisaan intee la egta awoodiina su-aalo badan baa ka taagan
wallahi guddiga iyagu horta guddiga waxaa loo dhiibay doorasho dadban doorasho dadbanna xaaladeeda waa garanaysaa doorashadana waxaa base ah oo saldhig u ah n c c ama madasha qaran oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo annaguna guddi fulin baan nahay inaanu fulino waxyaabaha maaragtay habraacyada iyo qaabka doorashada loo qab loo qabanayo sidaas odayaashu sheegeen maantay puntland guud ahaan soomaaliya hal albaab bay leedahay hal albaab oo qura baa u furan albaab kale uma fura albaabka u furan wuxuu yahay dalku inuu doorashada galo oo xildhibaan lasoo saaro oo dawlad cusub iyo cidda cusub iyo shaqa cusub la galo haddii kaleeto wadanku uu burburayaa sidaa darteed aad laakiin laakiin guddoomiye tacadiyada dhacaya ee xuquuqda aadanaha ee muwaadin la diidayo kuraasta la qirayo gefafkan dhacayo ma madashaa qaadi doonta mas-uuliyaddeeda mustaqbalka mase adigaa qaadi doono guddoomiye ah
sidee loo dadka goobaha loo diidayo mada madasha halkaas gacanta ku haysta sideedana waa la socotaa hadraacii soo ilaa kontii lagu habeeyey oo madashu ay habaysay ayaa waxyaabo badan oo uu uu lahaa doorashada guddigu waxay ku wareegtay madasha sidaas darteed hawshaasi guud ahaan waxaa gacanta ku haya steedyada madasha madashaana halkaasi inta badan maaragtay doorashada inteeda badan culeyskeeda ku dhaxaya iyadana xagga kasoo baxaya waan gartay waan kusoo laaban wa waan ku siinaa guddoomiye senator xuseen waxaa dhacay markaad fiiriso adigu aad tusaale fiicantaa dabcan deegaan doorashadaadii aadan tegin ama kursigaagii si kale loo xaliyay markaad fiiriso ma guddiga doorashada eeddaa iskale mase waxay ahayd in in arrintan si kale loo wajaho maxaa nagu biirin kartaa
waa maadsantahay waxaan meesha waxaa yaallo heshiis ay degsadeen qolyihii aan mataqaanaa doorashada fulinteeda ku wareejinay ka baarlamaan ahaan ayagaas ayaa maaragtay dabcan qaabka fulinta ayagaa samaysta ayagaana iskula xisaabtama soomaalida kale marka banaan joog bay ka yihiin qaabka loola xisaabtamo oo baarlamaankii heshiiska u ansixiyey dib ugu soo celin kara ma jiro qaab kale oo nidaamka dawliga ee garsoorka qofkii wax ka qaldamaan u aadi kara ma jiro waa doorasho dadban marka qaladaad badan oo waaweyn oo maaragtay aan hore waddanka uga soo dhicin ayaa dhacaya laakiin nasiib darro mataqaanaa qoladii lala xisaabtami lahaa ayagaa isla xisaabtama xayndaab iyo mechanism lagula xisaabtamo male dabcan guddiga uu guddoomiye muuse geelena guddoomiye ka yahay ma ma qaab ay mataqaanaa hadda ay ku xakamayn karaan arrintaasu ma arko guddiga xalinta khilaafaadka arrintaasu nidaam ay wax uga qaban karaan looma jeedo marka un hadda waxay u muuqataa dabcan waxay samaysanayaan ha samaystaane xildhibaanada hala dhaafay muhiimadda un hadda dadka soomaaliyeed un arkayaan taas waay laakiin meel gabood fallo waaweyn ay ka dhacayaan laakiin hab qaabeed oo sharciya ama mid siyaasadeed ama qaab kale oo dhaqan oo noocay doontaba ahaatee la iskula xisaabtamo oo waxaas wax la iskaga weydiiyo hadda mataqaanaa meesha kama muuqato eedana dabcan waxaan qabaa guddiyadan waxaa awooddii ay lahaayeen xataa ka qaatay madashaas iyo dowlad goboleedyada madasha nafteeda miisaan male miisaan male markaan leeyahay waxaan ka wadaa meel ayaga ay isku miisaamaan male waa un dowlad goboleedyo oo ma aragtay ayaga waxoodii mataqaanaa
fursadaan siin doonaa haddaan helno waa weydiin doonaa su-aashaas doctor axmed khayre ma kula tahay in in eedeymahan gafafka dhacay meel la saari karo qol ay qaadi doonto mas-uuliyadda
niyo horta sida aniga aan aan markii waad sheegay khiyaarta kalena ka dhawaajiyeen ana heshiiskan siyaasadeed wuxuu yimid dalka oo khatar galay oo in xaqiiqada lagu kala tago ama oo dhiig badan daasa yimid macnaha marka heshiiskii siyaasadda markuu yimid awooddii waxaa qaatay maamul goboleedyadii macnaha haddaad fiirisan cilmibaarisyo badan oo la sameeyey macnaa wadamada colaadaha kasoo kabtanaya hadda sida soomaaliya oo kale baaritaano la sameeyey boqolkii lixdan dibay ugu noqdaan dagaaladii sababtoo ah macnaa markii waxyaalaha qaar la maarayn waayo ani horta marka waxay ila tahay dastuurkii oo kale maadaama oo xayndaabkii qaanuunkaba ay banaanka ka joogaan oo heshiiskaas ay khiyaartaasu gaartay ujeedadana ay tahay aniga un in dalka laga badbaadiyo in in in inaan oon dagaal dhicin oon dhiig ku daadan oon lagu karsoo dowlad lasoo kakabayay oo aan meelo badan xukumin oo aad u tabar yar waayo haddii marka aan la badbaadinna laga yaabo in in dhibaato ka timaado xayndaabkii qaanuunka marka way ka baxsan tahay macnaha waxyaalihii aas-aaska ahaa xuquuqda asaasiga ahedoo ah tusaale ahaan oo kale dastuurka u qoraay oo ah muwaadiniintu inay mas-uuliyiin mas-uuliyadda iyo xaqa dastuurka iyo sharciga horta u sinan yihiin in qofku xaq u leeyahay inuu wax doorto oo la doorto ayaa lagu tuntay macnaheeda cabsida aniga cabsida ay haysana aniga waxay tahay haddii shaksi uu awoodo inuu xaq qaanuuni ah uu kaa qaado tusaale ahaan laguma dooran karo ku yidhaahdo macnaa qofkaas waxaa u sahlan xuquuq kalena inuu inuu sidii oo kale kaaga qaado marka horta hadda nidaamka oo sida la sheegay meel looga dacwoon karo iyo sababta xayndaabkii qaanuunka waa ka baxsantah garsoorkii iyo awood kuma le baarlamaanka xilligiisi waa dhammaaday macnaa marka hadda midda keliya oo la rajaynaya waxay tahay intay dhammaato dhowr sanana saana hadda ayaamihii dambe saana lagu soo socdo madalahana lagu socday in bal inta oon waddanka laga badbaadiyo dagaal iyo dhibaato doorashadan la dhammaystiro hore loo socdo macnaha markaasna dowladdaas cusub ay isku daydo markii qaladaadkii dhacay inay xal inay xal la timaado muse gele waxaad tagteen kismaayo guddi baad xubin ka ahayd guddi rasaaru magacaabay garbahaarey maxaa laga sameynayaa maxaad kala soo kulanteen kismaayo
kismaayo waxaan la kulantay kolley golaha dawladda ka dhisan guud ahaan golaha shacabka xukuumadda madaxweynaha iyo bulshaweynta kuleh maaragtay baxaare kuleh maaragtay kuraasta ama degaanka kuleh oo inay kuraastooda qab qabsadaan dad kamid ah waanu soo dhegeysanay kolley waxaan kusoo dhegeysanay guddi baanu ahayn oo weli maanu shaacin maadaama ay noo dhiman tahay garbahaarey waxaan filayaa iyadana garbaharre inaanu insha allah dhaqso loogu bixi doono oo lasoo eegi doono inta badan goobihii lacagtay doorasho doorooyinki doorashooyinku way ka dhaceen garbaharrena waxaan rajeyneynaa inaanay ka hari doonin oo ay ka dhici doono garbaharre maalinkaa kasoo laabta mase culeysaa kala kulanteen maxaa loo tegi waayo
adigu annaga diyaargarowga annagaa bay ku xiran tahay way jiraan culeysyo laakiin culeysyadaas culeysyo hadda lagaga qaadanayo maaha annaga un baa diyaargaroobayna oo sidii aada loo tegi lahaa kadibna wixii lagala soo kulmo dib waxloosa noqdo laakiin dabcan wankuanaysaa meelo badan oo culeysyo ka jiraan hogaankiisa ayaa maaragtay xataa dadka dhintay ayaa doorashadu ka dhacday doorashadana bulshadaa leh laakiin culeysyada jira iyo doorashadu insha allahu iskuma xirmi doonaan daaleeri in doorashadu gudoomiye dadka dadka dadka reer garba gudoomiye dadka danee siyaasadda gaar ahaan garbahaarey jubbaland ee ku dhegeysanaya barnaamijkan la socda garbahaarey waxaa xal laga gaari waayo sanad sideed bilood waxaa haray afar maalmood dabcan matelaad iyo ka qaybgal doorashay rabaan maxaa laga samayn doonaa waxay ka dhignaan doontaa in mustaqbalka khuraasi garbaare uusan cadayn
horta guud ahaan afarka beriyey oo iyo iskuma xirna iyo doorashada doorashada xilligee horena madasha qaran baa fadhiisatay iyadaa jadwalka samaysay oo wax ku dartay haddana waa lagu khasban yahay in wax lagu daro maadaama doorashadii wax yari ka harsan yihiin oo ay gabagabo tahay in in ayaamo yar lagu daro sidii loosoo gabagabayn lahaa gabahare iyo kamidana waxaan rajaynaynaa inay iyaduna kusoo dhamaan doonto insha allah waktiyada waktigaa lagu daray doorashadu waktigan imisaa lagu dari doonaa dabcan xogaalaa tahay gudoomiye guddigaa tahay imisaa rabta inaa ku dartaan oo madashaa ka filaysaan ma waxbaad u gudbisa hadda hadda horta bal saddex beri ha noo dhamaato wixii soo baxaan aan aragno waa qiyaas baan samaynaynaa dabadeetana waxaan la wadaagaynaa madasha ra'yiga iyaga intii lagu dari lahaa markaasaan ogaanayna insha allah senator xuseen halka garbaare muxuu ku jiraa jubbaland waad ogtahay axmed madoobe madaxweyne axmed wuxuu joogaa kismaayo garbahaare maamulkeeda iyo taladeeda gacantiisa kuma jirto reer garbaharena waxay joogaan inaysan marka dood weyn oo taagan bay ahayd garbaare muddo dheer oo jiritaanka dowladdan muxuu ku jiraa xalka garbaare
waa su-aasha dabcan soomaaliya iyo doorashadeeda iyo guud ahaan mustaqbalka soomaaliyaba hadda un hogaanaysa mar walba waa nasiib darro aada u weyn maamulkii shanta sano soo jiray si oo caadifi ah oo ma aragtay aan danta dalka ku jirin ayuu arrinta garbahaashay mar walba ula dhaqmaayay marka inta aan la gaarinba doorashadan doorashadan markay timidna hadda labada sano kudhawaadka hadda aad sheegayseen iyo ka badanba waxay u xayran tahay doorashadan oo mabda-iyan la dhihi karo waxa ugu muhiimsan ay doorashada inta usoo gaartay waa garbahaashay issue waana mataqaanaa arrin aad iyo aad looga fool aada u foolxun oo looga mataqaanaa qoomameeyo islamarkaana dadka reer garbahari ee soomaaliyeed ee jubbaland ka tirsan ee jubbaland wax ka tirsanaya in lagu siyaasadeeyo gobolkoodiina aan ka faa'iidin soomaaliyana ayaga mataqaana ula go-an tahay waa arrin laga xumaado inay ka tashadaanna ay tahay haddii maamulkii shanta sane soo jiray ayaga loo tiirinayo famil ahaan mataqaana ayaga loo tiirinayay aanu waxna u qabanin siyaasiyan iyo mataqaana mujtamac ahaanba wax u qabanin maantana ay taagan tahay in masiirkoodii iyo matalaadoodii mataqaana golihii shacabka uu su-aal ka taagan tahay inay isgartaan oo ay mataqaana xalka ayg uu ka yimaado ay ahayd maanta inay yidhaahdaan nalooma imaanayo arrin aad mataqaana u qaabdalan ayay u muuqataa waxayna keenaysaa in soomaaliya yay ka haraan matalaadoodii ama si kale loo maamusho ayagoon mataqaanaa taladii wax ku lahayn marka arrintaas waxa ay ku jirtaa ayaan qaba aniga in mataqaanaa dadka reer garbahaarey dadka reer gadood ay tashadaan maamulkooda jubbaland la heshiiyaan ay mataqaana canduuftooda dib u liqaan matalaadooda ay soo ceshadaan mustaqbalka gobolka gedo iyo jubbalandna ay kala xaajoodaan dowladda soomaaliya soo socota iyo maamulka jubbaland ayaan dhihi lahaa hadda arrintaana doorashada aan la siyaasadeynin oo ayaga ay hormuud ka noqdaan oo ay mataqaanaa wada xaajoodka horseed ka noqdaan dadka soo dhaweeyaan oo hawshooda ay maamushaan rag buu ilaahay ka dhigay wiilkoodii madaxtooyada joogay hadduu mataqaanaa meel qaldan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay senator xuseen doctor axmed khayr reisle su-aashaas si weyn aisha loogu hayaa gedo waktiga wuu dhamaaday adduunka iyo dowladaha waaweynna dabcan cadaadis xoogan bay saarayaan hogaanka soomaalida halka gedo xaguu ku jiri karaa
aniga labaan u kala saari lahaa mid waa arrintan oo lix iyo tobankan kursi oo garbaharey taalla midna waa arrinta guud oo oo gobolka gedo iyo jubbaland iyo khilaafaadkaas macanaa arrinkaas horta waxay u baahanaa doontaa dib heshiisiin iyo in laga laga howlgalo wakti dheeray u baahan tahay laakiin markaan ka hadlayno lix iyo tobankan kursi oo hadda si loo xali lahaa doorashooyinka mas-uuliyaddooda waxaa la saaray maamul goboleedyada markii laga reebo tii somaliland iyo iyo banaadiriga macanaa maamul goboleedka marka jubbaland ayaa ayaa mas-uul ka ah qabashadeeda maana waxay ila tahay waa in la abuuro jawi oo jubbaland doorasho uga qaban karta meeshaas haddii la arko in garbaharey lagu qaban karin magaalo kale oo isla geda ka tirsan ayaa la raadi ayaa la aadi karaa dee wax xataa la samayn karaa haddii xataa ay taas socon weyso haddii jubbaland iyo iyo madashu isku afgarato in xerada afsiyo lagu qabto oo doorashadii meesha ta la keenay lix iyo tobanka kursi maana waxay ila tahay inay muhiim tahay lix iyo tobankaas kursi inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka qaanuun ahaan waa bannaan tahay oo tusaale ahaan markii intay hadda wakti la qabto xildhibaanada dhiman waa la sugi karaa waa la qaban karaa oo dastuurka qodobka sideed sagaalaad wuxuu leeyahay doorashada madaxweynaha waxaa la rabaa in saddex meelood labo ay aqal kasta ka joogto ana ka badanaan hadda aqalkii oo- waa meesha aan rabin aan dr axmed waa meesha aan rabin aan muuse geella weydiino halkaas ii joog guddoomiye Mhm.
haddii la helay kooram buuxa oo dooran kara madaxweynaha marka la fiiriyo guud ahaanba doorashada oo eh, laba eh, laba boqol dhowr iyo labaatan hadda haysaan maxaa diidan in in laga gudbi karo caqabadaha waaweyn si madaxweyne loo doorto
Een, runtii eh, sida professor sheegay eh, dastuurku wuu inoo ogol yahay een, qodobka sifin sagaal uu sheegayo koromku markuu hadduu buuxsamo in doorasho la qaban karo Een, laakiin annagu waxaan ku dadaalaynaa insha allah caqabadaha caqabado ka waaweyn oo hore baa lasoo dhameeyey in aan een, eh, asbuucan soo socda aan insha allah dhex galno caqabada garbahaarey si aan xal u buuxa ugu helo in eh, garbahaarey aanay ka harin doorashada een, ay ka mid noqoto quraasta een, ee soo baxday oo oo maaragta ee xildhibaanadooda usoo baxaanay marka taas ayaan ku dadaalaynaa insha allahu kadibna waxaan filayaa inay hawshaas dhammaan doonto insha allah waan gartay aan waxar dib ku odayo guddoomiye kuraas soo baxday meelaha qaar oo koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo meelaha qaar ayaad joojiseen oo kursiga guddoomiye jawaari iyo kursiga taliyihii hore mise faad yaasiin Eh, maxaa iska bedela meeshaas mowqifka guddiga doorashada heer federaal
kuraastaasi dee kuraas si gaara loo haysto maaha waa kuraas ujeedadu tahay habraaci baa wuxuun ka khaldameen Een, guddigu baa ka fadhiisanaya ee, habraaca insha allah baa loo saxaya hadda sidii go-aanka ay u noqoto guddigu wuu soo baxaya insha allah laakiin wax caqabada weyn kama jira laakiin weli waa kuraas la hakiyey oo aan maaragtay aan aan aan hanaankii doorashada loo soo marin
kuraasta waa la waa la hakiyey ee, hakin hadii la yidhaahdo iyo joojin way kala duwan yihiin hakintu waa ka duwan tahay bal dadka ushadaha guddoomiye kuraasta xaniban aad hakiseen iyo rajada iyo sidaa u maamuleysaan bal dad badan aad danaynaya in qodobkana si gaar u dul istaago waa imise kursi yaa ku soo baxay maxaadse ka damacsan tihiin
kuraas ilaa saddex kursi weeye laakiin qorshaha een, saddex kursi oo kale ah saddexda kursi oo kale ah
kuraasta de saddexda kursi oo adigu waa magacawey waaye Een, laakiin qorshaha aan eh, annaga noo noo degsan wuxuu yahay guddi baan u saarnay guddigaas habraaca maxaa ka khaldan maxaase saxan intaas ayaan laisweydiinayaa fadhiyada dambe soo dhow oo soo socdana waan baan ka gaaraynaa insha allah marka go-aankii guddi khilaafaadka dambe waxba kama jira xaggiina marka loo eego saasaa u fahmay habraac marka la eego een, go-aankaasi wuxuu ahaa go-aan een, dhexdood ah oo aan ahayn sidii sidii nidaam ee, doorashooyinka marka la marka kursiga la qabto baa way khilaafaadku waxay uleeyihiin xaq inay maaragtay een, dacwo loo gudbiyo saddex bir gudahood oo ay haddaba sidaa u galaanay laakiin kuraasta tani waxay ahayd kuraas ee, doorashadii aan la qaban ka hor aanu ka muujinay ee, welwel iyo habraac oo wax ka qaldan yihiin marka taasaana iyagu maaragta hawshoodu aanay eh, eh, ahayn wax wax ictimaad oo la qaadan karo waan gartay Eh, qaybihii dambaan soo gaarnay waxaa naga dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a senator xuseen cadaadiska beesha caalamka oo si weyn maalmihii lasoo dhaaf bisha loogu hayay iyo warkii kasoo baxay was- wa- wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ma waxa ma ka bedeli doonaa dib u dhacyadan doorashada iyo in ay ay culeysa yimaadaan maxaa kuu muuqdo
Een, waa sax arrinta hadda keliya ee inta badan marka xaqiiqada aan wajahno een, hadda ee, lagu xisaabtamo oo meesha keliya laisula noqdo qolo walbana ay u qayl dhaamiso soomaalida markay mataqaana hore u socon weyday oo kala adkaan weyday isla xisaabtami weyday waa beesha caalamka iyo cadaadiskeeda Een, waa midaas midda hadda waktiyadan dhow dhow loo qabto laiskuna cadaadiyo Een, eh, waxaan rajeynaynaa ayagana inay mataqaana si wanaagsan oo dowladnimada soomaaliya aan wax u dhimaynin ay u isticmaalaan beesharka ay ku hayaan een, dowlad goboleedyada iyo madaxdooda een, ah, natiijo fiicanna dabcan way keenaysaayo dabcan maanta dowlad soomaaliyeed oo ama baarlamaan soomaaliyeed ama maxkamad ay ka cabsanayaan qolyahan dowlad goboleedyada ma jirta beesha caalamkaas unbay ka cabsadaan Een, ayagana mataqaana inay si positive ah oo dowladnimada dhisaysa oo deg deg doorasho loogu qaban karo inay cadaadis ugu sii wadaana rajeynaa wanaag wanaagna waan ka rajeynaynaa cadaadyadaas ayaa hadda rajada keliya ee doorashada inay hore u socoto keenay ah
dr ahmed khayre cadaadiska beesha caalamka waxaa ma bedeli doonaa
senatorka waxaan ku raacsanahay horta haddaan wax- waxaan aan dib u fiirino shirkii u dambeeyey oo xataa madafa qabanaysay oo maamulgoboleeda qaar diideen macnaa waxaa suurtageliyey inuu qabsoomo oo mas-uuliyadda ugu weyn lahaa beesha caalamka ayaa ayaa culays ay keentay haddana waxaan rajaynaha inay inay arrintaas socoto oo doorashadan la dhammaystiro oo madaxdu aynan aynan ka cabsanin keliya cadaadis dibadda ah ay dadkooda dhibaatada haysta fiiriyaan haddaa hadda fiirisid dalka abaaro aada u ba-an oo oo dhibaato badan ku hayaa jira dhaqaalihii sicir bararaa jira nolosha aaday u adag tahay marka waxaa muhiima iyadoo laga fakarayo dantaas guud oo dadkaas masaakiinta in doorashadan si ugu macquulsan loosoo loosoo gebagabeeyo qaab nabdoonna doorashada inta lagu galo bal nidaam cusub oo oo laga rajeeyo inuu wax bedelo inaan ka fakerno insha allah
muuse geelle dadka la cadaadinayo adduunku si weyn ishugu hayo adinkaa kamid a dabcan haddaanan haddaanan khaldanayn marka ma idin muuqataa in culaysi caqabado iyo geedi socodkii doorashada aada adigu qayb ka tihiin
maya annaga hadda caqabada kama nihin sidaad og tahay doorashada especially aniga xilligan bilaabay fifteen bay ahayd january waa la socotaa soddon meelahaas baa doorashada markaas xildhibaanaa baa soo baxay haddana laba boqol iyo labaatan ay loo marayaan intii aan hadda shaqeynaynay guud ahaan hadday maamul goboleedka tahay iyo hadday guddiyada tahaba jahdi ballaaran bay ku jireen oo ay doo si ay u qabtaan habeen iyo maalin doorashadaas waana ku guuleysteen xaqiiqdii iyadoo aada og tahay in iyagoo doorashadii haya baraawe lala soo dhacay hogayaal oo dad ku dhinteen muqdisho gudaheeda miinooyin loo dhigay oo ay dad ku ku dhinteen beledweyn saas oo kaleeto iyadana dad ku dhintay oo laba jeer maaragtay lagu sameeyey qaraxyo iyo iyo rasaasayn intaasba guddiga iyo runtii guddiyada doorashada gacanta ku haya iyo madaxda maamul goboleedaduna dhibta iyagoo u jeeda ayay u babcadhigeen si ay doorasho usoo saaraan marka lama wax lama oran karo wax caqabad ah baa xagga maaragtay maamul goboleedyadana kama jiraan xilliga kan guddiyadana kama jiraan guddiyadu heegan bay u yihiin afarlaatanka saac iyagoo aan weliba haysan support fiican oo maaragtay dhinacyada wax badan tabaya ujeedada guddiguna waxay go-aansadeen in ay soo doorashada qabtaan xildhibaanna soo saaraan dalku albaab kale ma leh albaabkaasi u furanna inaan ka shaqayno oo nafteeda u huro oo aan maaragtay u jilib dhigno sidii ay usoo bixi lahaayeen dadku runtiina heegan baa loo yahay marka caqabad wax la yidhaahdo oo xilligii fifteen may wixii ka dambeeyay wax caqabad ah oo oo ka jira ma jiro erbahaarey oo xoogaa maaragtay siyaasado isdiidan ay ka jiraan iyagana aan aanay khuseyn doorashada runtii kuraasta aanay khuseyn loo baahan yahay in kuraasta lagu heshiiyo oo haddana marka waan gartay aan aan soo gebagabeeyo dooda laakiin qoondadii haweenka xaggee maraysaa dabcan si gaara mas-uuliyad baad kaga saareed waxaadna moodaa in filashadii la filaysa suurogeli marka meesha wax nooga sheeg
iyo horta hadda waxaan kuu sheegnay doorashada sideedaba in madasha qaran ay hawsha awooddeeda inta badan la wareegtay habraacii u dambeeyey oo madasha qaran ay soo saartay ku heshiisay waxaa ku qoran waxa awoodda soo xulista ama ama ama ama leh dumarka maamul goboleedada annagu waxaan awood aanu leenahay keliya inaanu dabagallo maamul goboleedadii ma ka soo baxeen intii loogu talagalay boqolkiiba soddon ma ka soo baxday laakiin qoondada inay iyagu qoondada u gooyaan maamul goboleedada habraacii u dambeeyey buu ku jiraa oo maamul goboleedadu ay ku heshiiyeen iyo ra-iisul wasaaruhu marka iyagaa laga raba inay xaqiijiyaan qoondada haweenka inay iyagu xaqiijiyaan qoondada haweenka waxaa laga rabay madasha waan gartay su-aasha ugu dambaysa oo dhammaan raba inaad weydiy waxa waaye afar maalmood baa hartay maanta waa jimco ugu dambeyn halku muxuu ku jiraa senator xuseen noo soo koob
halka wuxuu ku jiraa dabcan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda dadaalkiisa isku xidhiidhinta uu sii wado arrinta gadaxal ka gaaro deg deg ah sida ugu munaasabsan dowlad goboleedyadan ay magacaabistooda ay sii wataan maadaama un ay magacaabistahay oo hadda aan howlo badan oo kale jirin lagu soo gebagabeeyo maalmaha soo socda si dalka mataqaana doorasho u aado dhibaatooyinka dalka ka jira ee abaarta ugu horeysana wax looga qabto insha allah
doctor axmed khayre afar cishee soo socota iyo guud ahaan caqabadaha waaweyna taagan halka muxuu ku jira
ani waxay ila tahay horta albaab kale inuusa furneen oo aan ahayn in doorashadan qaab nabdoon loo dhammaystiro kuraasaas dhimanna si caqli ku jiro inta looga wada hadlo xal meesha lagu qabtaba ha noqotee lagu dhammaystiro markaasna aan horey u soconno macnaa albaab kale oo furan maana waa in annaga isla ogaano ma jiro macnaa haddii albaab kaleo furnaa kara waa colaad iyo dhibaato horta oo hadda ilaahay naga soo gudbiyey marka waxaan rajeynaa in arrintaas gedana heshiis laga gaaro markaasna guddoonkii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo doorashadii saas loo galo aan horey u soconno
gudoomiye ugu dambeyn aan aan ku siiya adiga noo soo gebagabay halku muxuu ku jiraa horta halka guud ahaan wuxuu ku jiraa sidaas ay sheegeen soo tayaashu waddanku hal albaab baa u furan albaab kale male hataa daaqad kaleto u furan ma jiraan aan ahayn in doorashadu socoto barlamaan la xereeyo barlamaankaasi uu doorto madaxweyne si dowlad loo dhiso hal kaleeto hadda waddanka u furan ma jiro absolute meel dhinac kasta markaa ka eegto in doorashadaasi ay dhammaato insha allah waxaan rajeyneynaa inay wakti dhow soo dhammaadaan waxaana filayaa insha allah adigu asbuucan soo socda oo dhalan doona ilaa iyo bisha labaatankeeda hawshaas insha allah ay dhammaan doonto oo doorashadaasi inta badan soo gabagaboobi doonto waxaa xoogaa taagtaagan waa meesha gaar bahaaray gabaharayna iyada hawshooda way dhammaanaysaa runtii boqol kiiba boqol sababtoo ah hadda xal fiican baa socda in goobtii la tago lasoo halka halka socda muxuu yahay guddoomiye hal halka socda muxuu yahay
doorashada garbahaarey siyaasado badan baa ku daxaa ku gaadaaman marka halka socdaa wuxuu yahay in un de dadkii hawsha khusaysay hadday tahay jubbaland iyo hadday tahay dowladda dhexeba guddoomiye muuse guddoomiye dowladda dhexe intay kasoo gelaysaa jubbaland howlamaha laga hadlo oo meel la fariisiyo waana dowladda dhexe dowladda dhexe dowladda dhexe doorka dowladda dhexe intay kasoo gashaa dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga barnaamijka waxaa nagala qayb galo umahadcelinaa mar kale guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal mudana muuse geela yuusuf oo barnaamijka marti ku ahaa senator xuseen sheekh oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ee wakhtigiisu idlaaday iyo doctor axmed cali khayr oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ee intaanu kulmi doono barnaamijka lamida dhammaantiin waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay wariyaha v o e da cabdulqaadir oke ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho bal markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo laba haddii aan soo qabto washington ayaa ka digaysa moscow waxay khubarada ku tilmaameen dembiyo dagaal oo ciidamada ruushka ka geysan karaan ukraine saraakiisha maraykanka ayaa sheegay khamiistii shalayta in ruushka uu weeraradiisa iyo istaraatiijiyadiisa dagaal uu u bedelay mid uu ku baabi'inaya xarumaha dadka ee ukraine iyadaoo wadahadalada heerka sare u dhexeeya dhinacyada dagaalamaya eesan weli wax horumara samaynin waxaan aragnaa warbixinno lagu kalsoonaan karo ku saabsan weeraro horukacale oo hor leh oo dad rayida lagu beegsanayo kuwaasi oo marka la eego ka hor imaanaya axdiga geneva ee ka dhanka ah dembiyada dagaalka ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ned brice oo isagu la hadlayay warbaahinta ra-iisul wasaaraha shiinaha li kinquin waxa uu jimcaha maanteeta ah ugu yeeray xaaladda ukraine mid adag waxa uuna sheegay in door firfircoon ay ka ciyaari doonaan sidii ay dib u dhis iyo xal nabadeed uga hirgelin lahayd shiinaha dhinacyada ku dagaalamaya ukraine ee ruushka iyo ciidamada ukraine shiinaha ayaa durbaba waxa uu la barbar noqday ruushka qalalaasahaasi ay wadaan wuxuuna diiday in weerarada ruushka ay yihiin kuwo duulaan ah oo ka dhan ah dad rayda dowladda maraykanka ayaa ku eedeysay beijing inaysan caawin karin dhinacyadaasi ee dhexdhexaad ka noqoto sababa la xiriira iyadoo faafinayso wararka been abuurka iyo dacaayadaha moscow midooda yurub ayaa jimcaha maantay ta a sheegay in wadahadaladii ay garwadeenka ka ahaayeen ee u dhexeeyey heshiiska nukliyeerka iiraan dhinacyada labadii kun iyo shan iyo tobankii ay tahay in la hakiyo maalmo kadib markii sida ay sheegeen ruushka ay markaasi ku adkeysanayaan in wadaxaajoodkaasi dib loo dhiga guud ahaana idaacaddii waa naga intaas intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo sahre cabdi axmed oo idin leh dhammaantayo sidaasi iyo nabadgelyo